subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha februari waa kow sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dtcom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mida magaalada garbaharre oo u diyaargaroobaysaa doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose
magaaladii labaad oo loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oon filayna kullow inay bilaabato insha allahu raxmaan ma jiri doonto cid dambe oo looga aabiyeelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato
waxaad kaloo maqli doontaan boris johnson oo raaligelin ka bixiyey xaflad lagu qabtay aqalka looga taliyo britain sacuudiga oo cambaareeyey weerarada xuutiyiinta iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa u sheegay tiifiga aljaziira in dalkiisu uu isticmaalayo xiriirka furan ee uu la leeyahay maraykanka iyo iiraan inuuna isku soo dhoweynayo labadaasi dal sida talaadada maanta ah uu baahiyey tiifiga laga leeyahay dowladda qatar hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo isniintii shalay uu madaxweynaha maraykanka joe biden aqalka cad ku qaabilay amiirka dalka qatar kulankaasi oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda istiraatiijiyadeed ee dowladdan yar ee khaliijka ku taalla kulankan oo qabsoomay daqiiqada kadib markii shirkadda boyn iyo shirkadda kale ee qatar airways ay soo gebagabeeyeen heshiis cusub oo aad u baaxad leh ayuu biden ammaanay sheekh tamiim bin xamaad al thani isagoo yidhi iskaashigaan la leenahay qatar wuxuu udubdhexaad u yahay danahayaga ugu muhiimsan ayuu yidhi biden oo xafiiska oval officeka ku qaabilay amiirka qatar labada hogaamiye ayaa u dabaaldegay heshiis ku kacaya labaatan bilyan oo dollar oo qatar airways ay ku doonayso shirkadda inay ku noqoto shirkadda ugu horeysa ee iibsata diyaaradda cusub ee xamuulka boyn toddoba toddoba x iyadoo qeybta hore ee heshiiskan ay iibsanaysa ama ay ku iibsanayso toddobaatan iyo afar diyaaradood amiirka qatar ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee khaliijka ka socda ee aqalka cadda kulan kula yeesha madaxweyne biden taniyo markii uu xafiiska la wareegay sannadkii hore ruushka iyo maraykanka ayaa isniinta maanta ah waa isniintii shalay isku khilaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobey arrimo khuseeya ukrain waxaana tani imaanaysaa iyadoo london iyo washington ay ku hanjabeen inay cooqnaqabateen saari doonaan maalqabeenno u dhashay ruushka wa haddii ay ruushka uu weeraro ukrain oo horey xubin uga ahayd midoogii sofiyeti madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa markii labaad muddo afar cisho gudahood ah khadka telefoonka ku wada hadlay iyadoo ay socdaan dadaallo xoogaga waa dadaallo xoogan oo isbahaysiga neeto uu ku doonayo inuu ku baajiyo duulaanka ruushka ee ukrain iyadoo inka badan boqol kun oo askariya oo ruush ah lagu soo daadiyey xuduudda dalkan deriska ay yihiin ayaa khilaafku wuxuu cirka isku shareeray markii safiirka maraykanka ee qaramada midoobey linda thomas greenfield ay u sheegtay golaha ammaanka in moscow ay qorsheynayso in maalmaha soo socda ay kordhiso tirada ciidamadeeda ku sugan belaruus safiirka ayaa sheegtay in ruushku uu dhigayo ciidamo ka badan soddon kun oo askari meel u dhow xadka belaruus iyo ukrain halkaasi oo laba saaco qura dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda kiyef laakiin safiirka ruushka ee qaramada midoobey ayaa diiday eedeymahan wuxuuna dhaliilay tallaabada washington ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobey in ay yeeshaan shirkan ku saabsan arrimaha dalka ukrain halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan mar kale aynu ku horeyna xilli la filayo dhowaan in degmada garbaharey ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ayaa waxaa degmadaasi ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi iyadoo ciidamadu ay xireen ama xareeyeen dhammaanba gaadiidkii ka howlgelayay degmadan waa markii ugu horreysay ee garbaharey lagu qabto doorasho aqalka hoose ee xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya warbixintanna waxaa kismaayo ka soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad
howlgalkan ay qaadeen ciidamada ammaanka ee degmada garbaharey ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka degmadaasi oo dhowr jeer hore ay soo weerareen al-shabaab waxaana ciidamada ammaanka ay toddobaadyadii u dambeeyey baaritaanno ku samaynayeen xaafadaha kala duwan ee degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa dhammaanba xareeyey gaadiidkii ka howlgelaya degmadaasi iyo nawaaxigeeda si loo xaqiijiyo ammaanka degmadaasi oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada lix iyo toban kursi baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya maadaama degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashooyinka ay ka dhacaan taliska ciidamada booliska ee degmada garbaharey ayaa lagu arkayey gaadiid aad u tiro badan oo ka mid a baabuurta ay adeegsadaan dadka shacabka ahi kuwa uu la xaqiijinayay lahaanshiyaha gaadiidkaasi iyo sidoo kale baaritaano dheeraada oo ciidamadu ay ku samaynayeen darawallada gaadiidka iyo sidoo kale baabuurtaasi milkiilayaashooda gaashaanle maxamed jaamac gaaciye taliyaha saldhigga booliska ee degmada garbaharey ayaa warbaahinta halkaasi kula hadlay markii uu soo gebagobay howlgalkaasi waxaan ka howlgalnay degmada garbaharey si aan u xaqiijinno amnigeeda annagoo ah ciidamada qalabka sida ee ku sugan degmada garbaharey sida milatariga iyo buluuska iyo nabadsugidda waxaan baaris ugu dhaqaaqnay maalin dhaweyd inaan baarno dhammaan xaafadaha degmada garbaharey ay ka kooban tahay annagoo xaqiijinayna amniga guud oo garbaharey alxamdulilah waan ku guulaysanay tii ayd ahayd waxaan saaka bilownay inaan xaqiijinno gaadiidka ku nool garbaharey dhammaantood inaan iskugu yeerno saldhigga kana howlgalno aan ogaanana tiradooda iyo cadadkooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan iyo dhammaan cidda iskale mulkadeeda iyo cid walboo darawalka ah inaan xaqiijinno way noo sorto ceshay midda ayada ahayd waxay ciidamada qalabkasida ku guulaysteen saaka markay ahayd salaada subax la tukaysay u dhaqaaqeen iyo hadda in la hadla ee weli howlgalka ay wadaan in ay maxaanku raday diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan amniga sidoo kale taliyaha booliska degmada garbaharey ee gobolka gado ayaa fariin adag u diray guud ahaanba shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan ammaanka maadaama loo diyaargaroobayo qabashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee jubbaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose waxaan dhammaanna ugu baaqayaa marka inta ku dhaqan garbaharey ama gaadiid ha wadato ama ganacsato ha ahaadeen ama dhallinyaro waxbarata ha noqdeen ama macalimiin waxbarta ha noqdeen dhammaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga guuda garbaharey maadaama ay tahay magaaladii labaad oo loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oon filayna kollow inay bilaabato insha allahu raxmaan ma jiri doonto cid dambe oo looga aabiyeelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meelay joogaan ay aado cid dambe oo laga aqbalaya ma jirto insha allahu raxmaan waxaan diyaar u nahay inaan shaqayno har iyo habeenbo waxaan faraynaa marka shacabka weyn ee ku dhaqan degmada garbaari inay la shaqeeyaan lamaha amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadowga si awalba nooga soo sheegaya noola shaqaynayeen annakana waxaan diyaar u nahay meel walbo cadowgu taagan yahay ee bannaanka iyo gudahaba inaan ka howlgalno degmada garbaharey ee xarunta gobolka gado dhowr jeero hore ayaa weeraro waxaa ka geystay al-shabaab iyadoona haatan ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaano lagu samaynayo xaafadaha iyo sidoo kale darawallada gaadiidka ka howlgala degmadaasi waxaana degmada garbaharey ka soconaya diyaargarow aad u xoogan oo loogu diyaargaroobayo qabashada kuraasta baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya walow weli ay jiraan kala aragtiduwanaansho u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland ee ku aadan sidii doorasho loogu qaban lahaa degmadaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa raaligelin buuxda ka bixiyey xafladihii lagu qabtay aqalka looga arrimiyo britain kadib markii uu soo baxay baaritaankii ay waday gabar sarkaalad ah oo dowladda u shaqaysa ra-iisul wasaare boris ayaa ballan qaaday inuu xallin doono khaladaadkii dhacay warbixin umuurtan ku saabsanna waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
warbixinta ay soo saartay sarkaaladda sare ee ka tirsan dowladda britain oo ku saabsanayd xafladihii ka qabsoomay aqalka britain looga taliyo ee downing street iyo aqalka la yidhaahda white hall markii ay jireen xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban ayay ku dhaliishay xafladahaasi iyada oo sheegtay inay adag tahay inay dowladdu ku qanciso bulshada sababta kaliftay caweyskaas in la qabto xilligaasi waxaa jiray dad ay qoysaskooda eheladooda iyo saaxiibadood ku jireen xaalad adag oo yaala cusbitaalada loona diiday inay nabad gelayayaan iyaga oo u dhimanaya xanuunka covid sagaal iyo toban ra-iisul wasaare boris johnson ayaa isagoo oo la hadlaya baarlamanka sheegay inuu aada uga xun yahay wixii dhacay dalbadayna in la soxo khaladkaasi hadalkan ayaana u eekaa mahmaahdii soomaalida ahayd ee caano qubtayba dabadood la qabay hadaladiisii oo ay ka muuqatay shucuurina waxaa ka mid ahaa
marka hore waxaan doonayaa inaan idhaahdo waan ka xumahay wixii dhacay waan ka xumahay waxyaabaha sida khaldan u dhacay waan ka xumahay qaabka arrinka loola macaamilay macno ma samaynayso in iminka la yidhaahdo arrinka noocaas iyo noocaas ah ayaa shuruucda aan waafaqsanayn ama khalad la isku riixriixo ma habboona in aynu eedayno dadka sida xooggan u shaqaynayay xanuunkani wakhti adag ayuu qof kasta soo mariyey waxaynu ka codsanay bulshada dalka ku nool in aanay booqan dadka ay jecel yihiin inaanay booqan dadka ay jeclaayeen intii aanay dhiman inaanay booqan saaxiibadood waan dareemi karaa cadhada ay dadku ka qaadeen arrinkan mudane waan ogahay in aanay ku filnayn waan ka xumahay wakhtigani waa xilligii aynu isku eegi lahayn muraayadda ee aynu khaladkeena wax ka baran lahayn
ra-iisul wasaare boris johnson waxaa kale oo uu sheegay in ay dowladdu tahay inay wax ka barato dhaleecaynta loo soo jeediyey iyo inuu isbeddel ku samayn doono howlgalkiisa aqalka downing street waxa aan u sheegayaa ayuu yidhi bulshada britain inaan ogahay dareenkiina waxa aad isweydiinaysaan in dowladda iminka talada hayse lagu aamini karo wixii loo doortay jawaabtu waa haa ayuu yidhi isagoo isu jawaabaya bulshada qaarkood sidaas ma qabaan xisbiyada mucaaradkana waxa ay dacdadani usii xoogeysay fursadihii eedeyn kasta oo ay ahayd inay dowladda u soo jeediyaan xubno ka mid ah baarlamanka oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa laftoodu aada uga biyadiiday sida ay wax u dhaceen ma la odhan karaa haddaba cadaadiskii ka dhashay xafladihii london iyo boris halkaas ayay ku dhammaadeen iyada oo weli ay hadhay in warbixintii baadhitaankii uu sarkaaladani ay samaynaysay si buuxda loo daabaco oo loo soo bandhigo iyo booliiska oo weli hawshoodii wataa waa kan maxamed ibraahim herari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland horta cabdiyow xisbigan muxaafidka ah ee wadankan ka taliya waa xisbiga ugu guulaha badan marka ay timaado doorashooyinka wadamada reer galbeedka oo dhan dulqaad ayaanu xisbigu u muujiyaa hogaanka inta uu hogaanku guulo usoo hoynayo xisbigu laakiinse marka hogaanku guuldaro u keeno xisbiga amaba la arko inay dhaawacayaan danta xisbiga ummadda ahaanoo hore ayay u ridaan waxaanay ku caanbaxeen wax lagu tilmaamo boqordilka amaba af ingiriisiga la yidhahdo regicide waxaad arkaysay shalay toole xildhibaano badan oo boris johnson ku tilmaamaya inuu hadda noqday sun waxaa jiray wasiirkii hore ee horumarinta caalamiga ee dowladdii david cameron andrew mitchell oo isagu ahaa ninkii boris ku daray liiskii xulka xildhibaanada ee xisbiga kii oo shalay tole isagu sheegay inaanu mar dambe dib u taageeri doonin boris johnson dooda hadda xisbiga ka dhex taaganna waxa weeye in xildhibaanada xisbigu hadda ay isku dayaan inay ridaan boris johnson in la daayo oo la sugo ilaa booliisku uu dhammaynayo baadhitaankooda warbixinta suug girayna lasoo daabacayo amaba in la sugo najiintada ka soo baxda doorashada degaankaee lagu wado inay dhacdo bisha may ee sanadkan haddii ilahay ka dhigo boris johnson waxa uu isku dayayaa inuu ka badbaado qaskii ka dhashay xafladihii lagu qabtay aqalka downing street laakiin weli waxa ay u muuqataa inay hawshu bilow tahay oo aan weli la isgaadhin cadaadis badan ayaa soo fulay cadaadis badan ayaana weli saaran cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
weli v o a washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan mar kale subax wanaagsan gobolka ontario ee dalka kanada waxaa shalay oo isniin ahayd laga qaaday xayiraado muddo saarnayd oo ka mid tahay in maqaayadaha aan lagu dhex cuntayn karin ganacsatada iyo dadka ku nool gobolkaasi ayaa aad u soo dhoweeyey furitaanka iyagoo rajaynaya inaan mar kale dib loogu laaban xayiraadahan xuseen nuur xaaji ayaa warkan ka soo diray toronto
waxyaabaha isla kula furay waxaa ka mid a maqaayadaha goobaha jirdhiska iyo shineemooyinka kuwaasoo dadka gobolku ay muddo codsanayeen in xayiraadaha laga qaado laakiin furitaanka hadda ayaa ah oo keliya konton boqolkiiba taasoo micnaheedu tahay in goobahan ay markiiba qaabili karaan kala bar tirada loogu talagalay ka hor covid sagaal iyo toban ganacsatada ayaa furitaankan u arka mid xoojinaya ganacsigooda oo waayahan dambe ku tiirsanaa cunooyinka ay dadka qaadanayaan oo keliya maadaama marar kala duwan horey loo mamnuucay in dadka ay ku dhex cunteeyaan maqaayadaha waa kan maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayadda ester ee magaalada toronto walaa hadda anaka farxadda ugu weyn waxaa waaye ummadii maqaayadii soo as-aaseen ama ay ku abuurnayd fadhigooda iyo iyo la joogkoodii iyo laqosolkoodii maanta inay yimideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aada ayay u wanaagsan tahay tan kalena marka ay yimaadaan marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo qofka waa inuu maaska xirnaadaa intay cuntada cunayaana maask waa iska bixi karaan laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u damuunaadaan ee sharciga ee dhowraan dadka qaar ayaa rumaysan in furitaanka maqaayadaha gaar ahaan in la fadhiisto ay nafis u keenayso dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka ontario oo culeysyo badan kala kulmay xanuunkan sida uu qabo yaasiin abikar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto xuseen sida aad la socoto muddo ayaa waddankani iyo magaaladanba ay kala xirnayd maqaayadahoodana ay xirnaayeen dadka gudahan aan loo ogolayn inay maqaayada u galaan qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen wixii maqaayad loogu baahdo marka dadka aad iyo aad ayay usoo dhaweynayaan waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha ay wada fariistaan ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysan arkin meelaha ay isku arkaan taasi waa wax aad mataqaanaa dadka ay usoo dhaweynayaan islamarkaana waxay yaraynaysaaba xataa dadka markay gudaha ku kala xaraysan yihiin aysan banaanka imaan karin waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda caburmaya lakiin marka haddii la furay maqaayadan ay furmeen waxaan u arkaa inay tahay mid aada u fiican ummadda soomaaliyeed iyo weliba reer ontario ay soo dhaweynayaan walow tallaabadan cusub ee ah in dadka ay ku dhex cunteyn karaan maqaayadaha iyo in jiimka la aadi karo ay farxad u tahay dhammaan dadka gobolka haddana soomaalida ayaa lagu tiriyaa kuwa jecel inay wada fadhiistaan maqaayadaha oo ay wada cunteeyaan si ay isku waraystaan aad ba maarata usoo dhaweynanaa addaannahay dadka maarata soomaalida ah waayo waxaa lagu daalay xuseen inuu maarata fadhiga guriga ah soomaalida saa ogsan tahay waa dad oo sheeko ah waayo waxay jecel inay maarata bannaanka ku sheekaystaan oo oo ku shaahiyaan naftikayga maanta mar baa maray oo maarata wax ka soo gatay waxaa waaye maqaaxida aad ba maarata usoo dhaweynanaa waayo waa wax aad lagu farxo waay dhanka kale waxaa la kordhiyey dadka dibadda ku kulmi kara oo hadda laga dhigay ilaa shan iyo labaatan boqolkiiba halka markii hore ay ahayd toban qof oo keliya tallaabooyinkan ayaa imaanaya xilli maalmahan kiisaska covid sagaal iyo toban uu ku imaanayo hoosu dhac marka loo eego labadii bile lasoo dhaafay laakiin lama dhihi karo covid sagaal iyo toban waa uu ka dhammaaday dalkan weli waxaa lasoo warinayaa kiisas kala duwan iyadoo dadna ay u dhinteen ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudo ayaa isniintii sheegay in laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban isagoo tilmaamay in uu isku karantiili doono guriga halkaasna uu ka shaqayn doono maadaama xaaladiisa caafimaad uu ku sheegay mid wanaagsan xuseen nuur xaaji v o a toronto
wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ayaa cambaaraysay weerarada ay maleeshiyada xuutiyiintu la eeganayaan goobaha dadka rayidka ay ku nool yihiin ee dalka isutagga imaaraadka carabta warbixintanna waxaa magaalada qaahiro ka soo diray xuseen saxnuuni
boqortooyada sacuudi arabiya ayaa xaqiijisay inay si buuxda u taageersan tahay dowladda imaaraadka carabta sidii ay uga hortegi lahayd wax kasta oo khalkhal gelinaya amniga iyo xasiloonnida dalkaasi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda riyaad ayaa lagu sheegay in boqortooyada sacuudi arabiya ay sii wadi doonto ka hortaga iskudayga argagixisada iyo dhaqamada gurcan ee kooxda xuutiyiinta iyadoo adeegsanaysa hoggaanka ciidamada isbahaysiga si ay u taageeraan xukuumadda sharciga ee dalkaasi yemen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale soo cusboonaysiisay in boqortooyada sacuudi arabiya ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda imaaraadka carabta sidii ay isaga caabin lahayd weerarada argagixisada arrintan ayaa imaanaysa xili wasaaradda difaaca ee dalka imaaraadka carabta ay ku dhawaaqday ka hortagga iyo burburinta gantaalaha balastikada ee maleeshiyada xuutiyiinta ay ku ganeen gudaha dalkaasi wasaaradda gaashaandhigga ee dalka imaaraadka carabta ayaa sidoo kale caddaysay in weerarkaasi uusan geysan wax khasaare ah maadaama haraadiga gantaalada balastikada ay ku dhaceen meel ka baxsan goobaha ay dadka ku badan yihiin dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa maalintii isniinta ay shalay ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca ee hawada ay ka hortageen ama ay burburiyeen laba gantaal oo balastika oo ay soo tuureen xuutiyiinta weerarada kooxda xuutiyiinta ayaa dhacay toddobaad kadib markii saddex qof ay ku geeriyoodeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay ku garaaceen magaalada abuudabay dowladda imaaraadka carabta ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay go-aan deg dega ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa ficilada xuutiyiinta kadib weerar ay la beegsadeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo kuwa rayidka ee dalkeeda taasoo xukuumadda abuudabi ay u aragto falal wax u dhimaya ammaanka dalalka mandiqada bariga dhexe iyo xasiloonida dhaqaalaha adduunka arrimahan ayaa imaanaya xili golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay uu cambaareeyey weerarada kooxda xuutiyiinta ee ka dhanka ah dalalka imaaraadka carabta iyo sacuudi arabiya waxa uuna golaha si adag u sheegay baahida loo qabo in laga hortago khataraha ka dhanka ah nabadda caalamka sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso difaacyada dalka imaaraadka carabta kadib markii ay soo baxeen weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan imaaraadka carabta oo ka mid ah xulufada dalkaasi maraykanka xuseen saxnuuni v o a qahira
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaana soo jeedinaya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya suuqa kale iibsiga ciyaartoyda oo goor dhoweydda soo xirmay ayaa kooxaha qaar si weyn uga faa'iidaysteen waxaana kooxahaasi ka mid a kooxda kubadda cagta ee everton ee waddanka ingiriiska oo laba ciyaaryahaan daqadihii ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga ciyaartoyda la soo wareegtay xidigaha waxaa ka mid a ciyaaryahan adalcali oo kooxda kubadda cagta ee tottenham ay ka soo badbaadisay xidigan oo kooxdaasi in muddo ahba ay isku dhacsanaayeen islamarkaasina hoy ka dhigtay kursiga kaydka laakiin haatan waxa uu ka mid noqon doonaa xidigaha ay ku duuli doonto kooxda everton maadaama ay ka soo bixisay lacag gaaraysa afartan milyan oo ganiga ingiriiska sidoo kale ciyaaryahan vandabig oo isaguna kululeeya kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa isna ama ahaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kula joogi doona kooxda kubadda cagta ee everton tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee chelsea faranka lambard oo isagu labiiyo toban saacadood in ka yar macalin u ah kooxda kubadda cagta everton ayaana fuduudeeyey xidigahan in ay yimaadaan kooxda kubadda cagta everton macalinka cusub ee faranka lambard ayaa ku yimid dalab ka yimid taageerayaasha kooxda kubadda cagta everton kadib markii macalin kale oo u dhashay waddanka bortuqiiska oo ay kooxdu heshiis la gashay ay taageerayaasha kooxdu ku mudaharaadeen kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ayaa iyana suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ka faa'iidaystay ciyaaryahan bentacour ayay lix iyo toban milyan ka soo siisteen kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahankan ayaa tottenham kula heshiisay muddo afar sana ah inuu kooxda la joogo ciyaaryahan kulesafeski oo isna u ciyaara xulka qaranka ee sweden ay kooxda yuventus isna kasoo iibsadeen siddeed iyo toban bilood oo amaha ayuu kooxda kubadda cagta ee tottenham la joogi doonaa isagu siddeed milyan ugu kacay laakiin haddii tottenham ay ciyaaryahanka ku qanacdo soddon milyan ayay kaga iibsan doontaa kooxda kubadda cagta ee yuventus newcastle united ayaa laba ciyaaryahan oo difaaca daqiiqadihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay u suura gashay inay soo iibsato ciyaaryahan dan ban oo in muddo ahaa taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee newcastle united ilaa iyo caruurnimadiisiina kooxda taageeri jiray ayay kooxdu kula soo wareegtay lacag gaaraysa siddeed iyo toban milyan oo ganiga ingiriiska waxayna ka soo iibsatay kooxda brighton of albion laba sano iyo bar ayuuna kula heshiiyey inuu newcastle united la joogo sidoo kale kooxdu ciyaaryahan mat target ayay kooxda astonvilla uga soo qaadatay ama inta ka dhiman xilli ciyaareedkan inuu kooxda kula joogo ciyaaryahan obamayeng oo in muddo ah ay isdiidanayeen macalinka kooxda kubadda cagta arsenaal ee arteta ayaa ku biiray haatan kooxda kubadda cagta ee barcelona kadib markii daqiiqadihii ugu dambeeyey ee suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ay kooxda arsenaal ogolaatay in ay ciyaaryahankan fasaxdo waxaana uu macalin arteta iyo kooxdiisa arsenaal ay ogolaadeen in ciyaaryahankan uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee barcelona obamayang ayaa barcelona kula heshiiyey in uu ka qaato ku dhowaad laba milyan oo ganiga ingiriiska ah inta ka dhiman xilli ciyaareedka halka uu markii hore qaadan jiray toddoba milyan iyo bar oo ganiga ingiriiska ah waa markiiuu arsenaal la joogay dhinaca kale ciyaaryahan adan bele oo in muddaha laftiisa ay isku kacsanaayeen macalin ashaaf iyo kooxda kubadda cagta ee barcelona islamarkaasina doonayay inuu kooxda isaga tago ayaa ku guuldaraystay dalabkiisii ahaa inuu kooxaha chelsea ama b s g midooda ku biro taasina waxa ay haatan keentay in xiddigan uu la sii joogi doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee barcelona wahagaag dhegeystayaal xubinteena ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascadoo idla sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud mascade halka dhegeystayaal wararkaasi cayaarahaad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga f b o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington dhegihiinnu waxay soo gaarayaan codka baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole staasi makaay ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxay gebagaba u ahayd idaacaddii subaxnimo oo idinkaga imaanaysay si toosa idaacadda v o a magaalada washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo